galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa axad sagaal iyo labaatanka bisha sebtembar sanadka laba kun sagaal iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo caashe ibraahim
qodobadaad idaacaddeeda ku maqli doontaanna waxaa ka mida barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ku saabsan soomaalida kanada iyo siday u arkaan sharciyo dhowaan la soo rogay isbedelada hadda socda waxa weeya in maciisho siyaasi kororto in dadkii ay awoodi kari waayeen aqalada ay degan yihiin aana waxa weeya ardayda oo kale runtii iyaguna iskuulladii inay kusii adkaanayaan inay deemihii waxbarashada ay u qaadan jireen inay noqonayso mid aysan awoodi karin oo aysan bixin karin waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelannay wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka ee soomaaliya shaqadii ugu xooga badnayd annaga intii aan jirnay baan qabanay labadii sana iyo far wixii aan qabanay waxay ahaayeen tilaabooyin soo dedejinaya in laga faa'iidaysto shidaalka waxaa ugu muhiimsan waxay ahayd in la diyaariyo horta inta aan la soo saarin sidee soomaaliya ay ugu heshiiseen waana la saxeexay xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan marka hore soo warkii caalamka
saraakiisha doorashada ah ee dalka afghanistan ayaa sheegaya in ku dhowaad labaatan boqolkiiba oo keliya ee shacabka ka badan sagaalka milyan ee u qalma inay codeeyaan ay codkooda ka dhiibteen doorashada madaxweynaha ata nuur oo falanqeeya siyaasadda ayaa sheegay una sheegay wakaaladda wararka e f b in isu soo bixidda doorashada ay ahayd mid hooseysa sababa dhinaca ammaanka ah dartood oo dadka ay uga baaqdeen doorashada iyo ololaha musharaxiinta oo hooseeyey kooxda daalibaan ayaa u digtay codbixiyaasha waxaanay u sheegtay inay guryahooda joogaan oo ay naftooda aanay halis gelinin tobannaan kun oo ciidamada ammaanka ah ee dalka afghanistan ayaa la geeyey daafaha dalka si ay u ilaaliyaan codeeyaasha iyadoo in ka badan afar kun oo goobood ay codadka laga dhiibtay natiijada doorashada ayaa la rajeynayaa in lagu dhawaaqo sagaal iyo tobanka bisha oktoobar haddii mid ka mid a musharaxiinta uu heli waayo in ka badan kala bar codadka la dhiibtay waxaa la qaban doonaa wareeg labaad oo doorasho bisha nofembar kaas oo dhex maraya labada musharax ee ugu sarreeya
markab watay calanka dalka britain kaasoo bishii julaay ay qabstay dowladda iiraan ayaa sabtidii shalay ku xirtay waa dekedda magaalada dubai ee istaga imaaraadka carabta warkan waxaa laga soo xigtay dhowr warfidiyeen iyo website ururiya wararka maraakiibta markabkan oo lagu magacaabay stena impero kaasoo lagu hayay deegaanka bandar cabaas ee dalka iiraan in ka badan laba bilood ayaa bilaabay inuu ka dhaqaaqo dalkaas jimcihii daraad isagoo gaadhay magaalada dubai sabtidii shalay eric hanel oo ah agaasimaha shirkadda leh markabkan ayaa warfidyaanka u sheegay in shaqaalaha markabka la soo daayey ay nabdoon yihiin niyaddooduna ay wanaagsan tahay waxa uu intaasi ku daray in shaqaalaha loo diyaariyey sidii ay qoysaskoodii dib ugu noqon lahaayeen booliska hong kong ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa ku buufiyey dad dhigayay mudaharaad dimuqraadiyad doon ah oo xaddan maanta ah ka dhacay meesha la yidhaahdo cosway bay oo ah suuq ku yaala magaalada dibadbaxyaasha oo wejiyadooda ku soo qariyey maryamad madow ayaa ku dhawaaqayay istaag hong kong u dagaalan xorriyadda markii ay ku sii jeedeen dhismaha xafiiska dowladda si ay u sii wadaan bannaanbaxa si ka duwantaa ayaa dhowr boqol oo qof oo ah taageerayaal madax bannaanida shiinaha ayaa axaddan iyaguna isugu soo baxay xarun dhaqan wakaaladda wararka ee royters ayaa qortay in kooxdu ay ku dhawaaqayeen waxaan ahay muwaadin u dhashay shiinaha kuwaas oo ku heesayey dhalasho farxadla shiinaha qabanqaabiyaha isu soo baxan oo layidhaahdo ines tang ayaa u sheegay wakaaladda wararka in dadkii badnaa ee isu soo baxay ay ka jawaabayeen casuumad ay ka heleen warbaahinta bulshada oo ahayd in ay u soo baxaan si ay u horumariyaan jiritaanka iyo wadaninimada banaanbaxyada maanta oo axad ah ayaa imaanaya ka hor xuska dhacaya maalinta talaadada ah ee sanad guurada toddobaatanaad ee jamhuuriyadda shacabka shiinaha
ergey gaarka ee madaxweynaha maraykanka ee arrimaha dalka ukrain ayaa jimcihis casilay sida ay sheegeen qaar ka tirsan warbaahinta maraykanka oo soo xiganaysa dad arrintaasi aqoon u leh wararka ayaa sheegaya in cart volker oo iska casilay xilkii ergeynimo kadib markii uu la kulmay xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo volker ayaa magaciisa lagu sheegay warqaduu qoray qof kashifay in madaxweyne trump uu madaxweynaha ukrain kala hadlay in baadhis lagu sameeyey madaxweynihii hore joe biden arrintaasi oo keentay in la bilaabo baadhis ku saabsan sidii madaxweynaha xilka looga qaadi lahaa warbixinta qofka sirta soo bandhigay ayaa lagu sheegay in volker uu kaalin ka geystay inuu isku dubarido kulan dhex maray rudy juliani oo qareenka madaxweyne trump iyo saraakiil reer ukraina qofka sirta kashifay ayaa ku andacoonaya in wadahadal telefoonoo dhacay bishii julaay shan iyo labaatankeedii uu taraam caawimaad weydiistay madaxweynaha cusub ee ukrain taasoo ku saabsan inuu sameeyo baadhis laga yaabo inay keento in dembi lagu helo madaxweyne ku-xigeenkii hore joe biden iyo wiilkiisa hunter joe biden ayaa loo badinayaa inuu noqdo murashaxa xisbiga dimuqraadiga tartanka sanadka laba kun iyo labaatanka la geli doona madaxweynaha hadda donald trump
axada wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaa haatana aad kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jacfar kuukaay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinbaa ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan barnaamijka waxaa igu marti ah xildhibaan faysal xasan oo ka mid ah baarlamanka gobolka ontario oo ay ku taallo magaalada toronto oo ay ku nool yihiin soomaalida ugu badan waddanka kanada xildhibaanku waxa uu ka mid yahay xisbiga n d p ee mucaaradka waxaannu kala sheekaysan doonnaa guud ahaan xaaladda qaxootiga iyo gaar ahaan soomaalida ku dhaqan gobolkaasi shuruuc cusub oo dhowaantan la soo rogay oo soomaalida inteeda badan ay ka biyo diidan yihiinna waannu ku soo qaadi doonnaa barnaamijka kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee idaacadda v o a
aad iyo aad baad u mahadsan tahay martiqaadka ayusiisay inaan maanta idinkala qayb qaato barnaamijkan ugu horrayntii xisbiga talada gobolka ku guulaystay ayaa soo rogay isbeddello dhowra oo qaar ka tirsan soomaalidu ay walaac ka muujiyeen bal ugu horrayntii noo faahfaahi isbeddelladaasi uu xisbigu soo rogay waxa ay yihiin iyo saamaynta laga yaaba in ay ku reebaan dadka soomaalida ah ee deggan gobolka ontario guud ahaan iyo gaar ahaan magaalada toronto isbedeladan hadda socdo waxa weeya in maciishada sii kororto in dadkii ay awoodi kari waayeen aqalada ay degan yihiin in xitaa insurance-ka lacagta gawaaridu ay noqoto mid dadka xaafadaha gaara degan si gaar ah maaragtay lacag gaara oo ka fara badan xaafadaha kale ay bixiyaan taana waxa weeya ardayda oo kale runtii iyaguna iskuulladiin ay kusii adkaanayaan inay deemihii waxbarashada ay u qaadan jireen inay noqonayso mid aysan awoodi karin oo aysan bixin karin isbedelada dhinaca arda ardayda oo kale lagu soo rigo wax kamid a markiiba maaragtay markay qalinjibiyaan in ay u bilaabanayso inay bixiyaan lacagihii deymaha ay waxbarashada ay ku barteen awalna la siin jiray lix bilood oo ay sugi karaan inta ay shaqo ka helayaan haddana ay jiri jirtay inay maaragtay xitaa ay soo bandhigi karayaan codsiyo inaysan shaqo helin oo markaas maaragtay ay flexibility ay jiri jirtay dhibaatadu way ballaaran tahay xaggeen ka bilownaa way waxyaabahan culus ay keeneen waa waa mid maaragtay runtii dadka degan gobolka ontario saameyn weyn ku leh kuna lahaan doonta ma jiraan wax dadaalla ah oo adiga siyaasiyiinta kale iyo bulshadaba ay wadaan oo lagu doonayo in arrintaasi wax looga bedelo ama isbedeladaasi lagu baajiyo dabcan ha anaku maalintii ugu horeysa baarlamaanka la bilaabay julaay julaay koo iyo tobankeediiba waxaanu soo bandhignay fikrado ka duwan qoladan sababtuna waxa weeyaan dadku waxay u baahan yihiin dawladdu inay u adeegto dadku waxay u baahan yihiin dawladdu inay dhibaatooyinka haysto ay xaliso waxyaabaha aanu soo bandhignay waxaa kamid ah caafimaadka saa la socotid dawladdii hore ee gobolka ka talinaysa shan iyo toban sanadood dayacaad ballaaran ayay ku sameeyeen dhinaca marka laga hadlo caafimaadka oo kale taas oo marka dadku marka maaragtay cusbitaalka ay yimaadaan ay sariiro aysan jiri jirin ay ku seexdaan oo meelaha lagu sugo ayaa dadka la fiicin jiray dhulka ayay tubnaan jireen waxayna u baahan tahay dawladdu inay dhaqaalo ay geliso in dhakhaatiir badan la qoro in iskuullada caafimaadka loo fududeeyo ardayda geli karaya si markaa dhakhaatiir badan aan u helno si dhibaatada maaragtay cisbitaalada faraha badan ee runtii la yareeyey dawladda horena ay yareysay kuwana aysan qorsho u hayn inay dhisaan cisbitaallo horlana loo baahan yahay in cisbitaalladana la badiyo si dadka xanuunsan meel lagu daryeelo la helo in xoogga la saaro prevention qofku intuusan xanuunsan in noloshiisa maaragtay uu helo sidii uu maaragtay qof caafimaad taama qaba uu noqdo marka uu xanuunsadana in maaragtay dhakhaatiirta ay diyaar u yihiin in daawooyinka ay bilaash u noqdaan daawooyinkaas oo ay ka mid yihiin maaragtay dadka laftigooda in maaragtay ilkaha dawada ilkaha masalan dadka dayactirka ilkahooda oo kale maxaa yeele waxaa la ogaaday ilkuhu inay qeyb ka yihiin caafimaad darrada barhkeed taasna waxaa loo baahan yahay in bilaash looga dhigo dhakhaatiirta ilkaha ka shaqeeya in markaa lagu daro caafimaadkeena in dadku aysan jeebkooda aysan ka bixin ay noqoto mid mas-uuliyadda dawladdu ay qaado waxyaabahaas oo dhan ayaanu kasoo soo bandhignay dhinaca caafimaadka dhinaca waxbarashada haddaad eegtid dawladdu hadda waxay samaysay waxa ay jaraysaa macalimiintii ayay shaqada ka cayrinaysaa iskuuladii loo baahnaa in maaragtay lagu soo kordhiyo macalimiin kalaaskii oo u baahan in la yareeyo kalaasyadii bay badinayaan taasna u malaynayo inay kobcin karto waxbarashada inay kobcin karto waxbaridda ardadeena taasna waxaanu kasoo jeedinay in loo baahan yahay macalimiin cusub in la sameeyo in curriculumka laftigiisa loo baahan yahay in lagu dabaqo dadka kala gadisan ee qowmiyadaha kala jaadka ah in taariikhdooda lagu daro in maaragtay arrimaha waxbarashada xoogga la saaro si marka macalimiintii waalidiintii ardaydii ay u wada shaqeeyaan
waad mahadsan tahay dhegaystaha ugu horeeya ee qadka ku jira baan jeclahay inaan fursad siiyo fadlan haddii aad imaqlayso magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow kadibna u gudub su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso ee xildhibaanka
bismi illaahi raxmaan raxiim mali maqlaya wa waa lagu maqlaa
magacaygu waa doctor axmed cabdulaahi cigaal waxaan ku noolahay magaaladan toronto ee gobolka ontaria ee dalkan canada waxaan rabaa inaan xildhibaanka weydiiyo laba su-aal waa midda koowaad oo ah xildhibaane waxaa jira dhalinyaro fara badan oo immigranti ah oo waddanka dibaddiisa kusoo bartay caafimaadkii halkaana markay yimaadeenna aan fursad u helin sidii uga qayb qaadan lahaayeen ama ugu baraagtiis gareyn lahaayeen isbitaalada waddanka ka jira dadkaas maxaa idinkaga qorshaysan idinka xisbigiina su-aasha labaadna haddii aan u gudba waxay tahay sharciyada hadda lasoo saaray waxaa ka mid ah qofka markuu emergency-ga nine one one uu wacdo qofka markaas ka ka qabta telefonka ayaa go-aan ka gaaraya xaaladda qofkaas sidaa wada ognahayna waddankan soomaaliyada ugu badan language barrier haysto marka sidee la isku waafajin karaa qofkii oo luuqadii xataa medical terminologygii aan aqoonin hadduu luuqadii yaqaano xataa medical terminologygii aan aqoonin iyo qofkaas telefonka ka respond gareeyay siday isku fahmi karaan xaalad ahaan arrintaasna maxaa idinkaga qorsheysay waayahay doctor qadka ku jir dhegeyso jawaabta xildhibaanka haye faysal aada iyo aad umahadsan tahay su-aasha dambe ayaan ku bilaabayaa oo muhiim runtii ah saad la socotid gurmadka deg dega ama nine one one shaqadooda waxay tahay qofku marka uu xanuunsado ama uu dareemo inuu xanuunsan yahay inuu numberkaas uu waco numberkuna uu xaqiijiyo qofka meesha uu joogo si markaa loo sameeyo gargaar deg deg ah oo caafimaad qofka in lasoo qaado dhakhaatiirta loo geeyo oo markaa la eego dhibaatada haysata la daweeyo markaa si uu helo badbaado iyo iyo gurmad deg deg ah taas micnaheedu waxa weeye badalaadan ay hadda badalayaan oo ah inay leeyihiin ma garanaysaa waxaanu doonaynaa inaanu ma garanaysaa dhakhaatiirtii shaqadoodii aanu kala hufno taa runtii waxa weeyaan waxay abuuraysaa dad badan oo saas sheegtay aan afkii ingiriiska garanaynin oo aan dhaqankii garanaynin marka ay soo wacaan sagaal hal hal dhibka u iman karaya wuxuu noqonayaa marka inay waayaan daryeelkii caafimaad ee gurmadka deg dega ah taasina ma kobcinayso in dadkii la daweeyo runtii way naaqusinaysaa dhibaato ayay u keenaysaa taana anagu waa kasoo horjeednaa waxaanu aaminsannahay shaqadana waa shaqo xirfad caafimaad dadka xirfadda caafimaadka leh in loo daayo oy iyagu sidii awalba ay shaqada u wadin jireen ay u wataan haddii markaa lacag loo baahan yahay in lagu kordhiyana in loo qoondeeyo budgetka caafimaadka oo ah konton iyo laba bilyan sanadkii waxay noqonaysaa markaa in loo hayo lacagtii arrintaa lagu maamuli lahaa waana arrin loo baahan yahay in aynu runtii aynu wax ka hadalno kana soo horjeesano gurmadka degdeguna waa inuu dadkii aqoonta lahaa eegayey kadibna qofkii markaa cusbitaalkii ugu dhawaa geynayay si loo badbaadiyo qofkaas ayay shaqadoodu noqonaysaa talabaad runtii saad u aragtid waa muhiim in maadaama cusbitaalladeenu maaragtay u baahan yihiin dhakhaatiir fara badan inaan ka faa'iidaysano dadka cilmiga xirfadda dhakhtarnimada leh in maaragtay evaluation loo sameeyo in loo ogolaado cusbitaalladan inay ka shaqeeyaan in loo ogolaado in la siiyo licenka ay ku shaqeyn lahaayeen si markaas looga faa'iidaysto aqoontooda maxaa yeelay jaamacadaheena caafimaadka lagu dhigo waa ay yar yihiin arday fara badanna ma soo saaraan baahida dhakhaatiirta aan u qabnana waa ay fara badan tahay marka annaga waxaa naga go-an xirfadleyda sidaas oo kalaa keliya ma aha dhakhaatiirta xirfad kastoo ay leeyihiin inaynu ka faaidaysana ka faa'idaysano aynu samayno sidii aynu ka faa'idaysan lahayn tusaalooyin fara badan ayaa jira oo aanu tusaale ahaan ama aan ka faa'idi karno taasna waxa weeyaan gobolada sida manitoba sida saskatchewan sida gobolada kale ee waddanka si fiican ayay uga faa'idaan waana mid maaragtay laga faa'idaysto dhakhaatiirta sida dhakhtarka telefonka hadda soo diray ee toronto nagulona nool taasna waxa weeyaan sida hadda aniga iigu cad waxa weeyaan dhakhaatiirta imtixaan bay galaan imtixaanka markay kasoo baxaana waxaa ku adkaada inay helaan practicum meel ay xirfadda uu yaqaano cusbitaalka uu ka shaqeyn lahaa we waayo aragnimo kale uu kasii heli lahaa taas oo ururada dhakhaatiirtu ay doonayaan inay xakameeyaan dhakhaatiirta kale ee looga baahan yahay cusbitaalladeena marka taana waxaa loo baahan yahay in uu yimaado isbeddel dowladeed aad baad umahadsan tahay faysal doctor axmed waan filayaa inaad ku qanacday jawaabta xildhibaanka waayahay waxyaabaha ugu waaweyn oo mar walba laga dhawaajiyo oo mar walba la hadal hayo marka toronto laga hadlayo waxa weeye dhalinyarada dhimanaysa dhalinyarada gaangiska ku biiraysa kuwa iyaga isdilaya muddooyinkan dambe ma sii korodhay mise isbeddel baa jira oo hoos bay u dhacday dhibaatadii dhalinyarada soomaaliyeed ee gobolkaas ku dhaqan ee ay la kulmayeen dabcan runtii dhibaatada dhalinyarada mar walbaba way jiraan dhibka dhibaataduna waxa weeyaan saa la socotada dhalinyaradii badankoodu waxa weeyaan marka aan eegno employmentiga dhalinyarada aada iyo aad bay u sarreysaa waxay ka sarreysaa ta gobolka waxay ka sarreysaa ta waddanka taana waxay keenaysaa markaa in dhalinyaradii aysan haysanin meelo ma garanaysaaye iskuulka markuu xiran yahay ay ku ciyaaraan isugu yimaadaan iskuulka markuu xiran yahay ay waktiga kuleylaha ah meelo ay ka shaqeeyaan si markaa ay u mashquulaan dhalinyarada marka dhibku laba arrimood buu ka imanaya mid waxa weeyaan saboolnimo baaxsan oo runtii waalidiintoodii shaqalaana ay haysato waalidiintoodii aysan lahayn xirfad aqooneed oo ay wax ku qabsadaan iyo meelaha ay degan yihiin iyo ciyaalkii oo maaragtay noloshooda aan lahayn dad maaragtay waayo aragnimo tusa u kaxeeya si ay maaragta u noqdaan dad kalsooni buuxa leh aaminsan inay wax qabsan karayaan noloshana ay koob usii socon karto dabcan maaragtay dhibku waa taagan yahay lakin waxaa loo baahan yahay in xal laga gaaro wax isbedela ma jiro xalka laga gaari karayana waxa uu noqon karayaa in marka ugu horeysa iskuuladii in la xoojiyo in dhalinyaradii marka iskuulka uu dareemo inuu maaragtay academicalkii waxbarashadii uu ku liito in loo abuuro markaa after school programs lagu xoojinayo sidii maaragtay lagu kabo dhibaatadaas ka haysata xagga waxbarashada waa madsanta isku soo laabanaynaa ee dhegeysto kalebaa qadka ku jira fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso xildhibaan faysal
magacii waa axmed cabdi waxaana ku noolahay gobolkan ontario khaasatan ahaan magaalada torono aniga xaafadda faysal laga soo doorto yacni dabcan waan isku dhownahay su-aasha ugu weynaan qabo waxay tahay walaalow maxaa la dhihi jira gobolkan ontario khaasatan magaalada toronto waxaa jiri jirta life standardka waagii hore dawladan hadda jirta intaysan soo gelin life standardka waa waxa- wuxuu ahaa yani maxaa la dhihi jiray eh, mid oo adiga adi qaali ma ahayn expenses ma ahayn sida hadda uu yahay marka su-aasheeda koowaad waxay tahay maxaa yani keenay inay maaragtay eh, no- eh, nolosha gobolkan ama maaragtay khaasatan magaaladan sida kirada guryaha ee kor u u kacdo tan labaad nimankan hadda eh, eh, waxaan qabaa aniga yani waxaan u malaynayaa nimankan hadda dawladda ku jiro waxaa waaye federal iyo maaragtay state iyo u kala baxaan Eh, waxaa hadda lasoo doortay ku dhawaad eh, faisal faisal oo su-aasha ugu weyna waxay tahay idinkii xisbigiina waa soo gasheen ballamiya aa qaadeen waxaa waaye ilaa hadda wax si fiican uga socda ma laha ninka hadda la doortay governorka gobolka loo doortay dakford ilmihii ardayda wixii dhan systemki waa ka jaray marka maxaa hadda oo mustaqbal arday eh, maaragtay ardayda soomaalida dhalinyarada soomaalida loo hayaa maxaa dadka soomaalida ama dadkan ku nool gobolkan loo hayaa way khaasatan wa- Ontario?
waad waad mahadsan tahay waad mahadsan tahay jawaabta dhegeysa qadka ku jir haye ee, ee, ee, xildhibaan faysal Een, um, anagu doorashada waxaanu ku soo galnay in aanu een, dadka noloshooda aanu wax ka bedelno maciishada maxaa khilifay inay halka ay taaganta ay taagnaatana waxaan doonayaa inaan axmed u sharaxo eh, berigii hore nineteen ninety three-gii marka laga soo bilaabo iyo wixii ka horreeyey sanad walba dawladdu waxay u qoondaysay aqalo cooperative ah ama kuwo kale oo kala nooc nooca in sanad walba la dhiso qofkii awoodi kara aqal inuu iibsadana inuu iibsan karo Eh, qofka kale aan awoodi karina inuu helo meel jaban oo boqolkii soddon dollar boqolkiiba boqolkiiba soddon ha dollar maanaki boqolkiiba percentageka soddon boqolkiiba soddon uu bixin karayo lacagta uu markaa uu sanadkii ku shaqeeyo taas waxaa keenay marka nin la yidhaahdo john karache oo ahaa prime ministerkii liberaalka nineteen ninety three october la doortay ayaa wuxuu yidhi dowladda dhexeed wax aqala ah oo aanu taageeri doonaa ma jirto sidaa daraaddeed ma ogolaanayno in dawladdu ay kabto gobollada si ay u dhisaan aqalo eh, lagu kobciyo micishada si loo fududeeyo soddonkaas sannadood ee hadda laga soo wareegay nineteen ninety three ilaa iyo hadda waxaa dhacday markaa dowladihii ka dambeeyey ee gobolka qabtay inay ku adkaato badankooda inay arrimaha housing ay wax ka qabtaan taa waxaa haddana kasii daran oo labadii dowladdii hadda eh, gobolka eh, eh, ka dhacday waxa ay iyana samaysay in ma garanaysaay wax aqaladii iyadana aysan dhisin nimanka landlordka ahna ay u ogolaadaan inay waxay doonaan ay jaaj garayn karayaan kuwa hadda qabsadayna kuwii unba halkoodii kasii bilaabeen marka lacagtii ayay kor usii qaadeen een, een, een, shuruucdiina way fududeeyeen waxay u Mhm.
fududeeyeen nimanka hantilayaasha ah marka anagu waxa aanu balan qaadna waxa weeye inaanu kusoo rogno aqalada iska kobcaya kirada la saarayo rent control oo aysan dhaafi karaynin een, wax macquula oo sida loogu talagalay taasna waxa weeye anagu waxaanu hadda mucaarad baanu dowladda ma nihin laakiin barnaamij kasta oo aanu kambeynka aanu ku galnay marka aanu soo bandhigno tusaalahaan anigoo kale arrin- arrinta dhalinyarada oo kale waxa aan kasoo bandhigay sessionkii baarlamaanka hadda dhammaaday in ardayda jaamacadaha dhigata iyo kollegjyada iyo kuwa shaqo la-aantu ay hayso inay helaan experience shaqada waxa ay baranayaan tusaale ahaan oo kale ardaygu markuu jaamacadda kasoo qal- qalinjibiyo shaqo la-aan baahsan baa haysata sababtan waxa weeye waxaa la oranayaa wax way experience oo aad leedahay ma ay jirto marka waxaan keenay motion baarlamaanka in dowladdu ay abuurto labaatan iyo toddoba kun twenty seven thousand positions ardayda jaamacadaha dhigtay ama kuwa shaqalahaantu ay hayso way in fi- fi- een- een fiilka ama xirfada ay baranayaan ay ku bartaan baarlamaanka oo dhan qaanada oo dhan way ugu raaceen Eh, motionkaasna waa la baaskareeyey laakiin budgetkii april elevenkeedii dowladdu way diiday inay lacag u qoondayso taana waxa weeye ardayga jaamacadda dhigta waxa uu heli lahaa in la siiyo shaqo marka iskuolku uu xiran yahay taas oo ah paid positions oo continuous ah inta uu jaamacadda ka dhameynayo way sanad walba uu helayo dhegey marka taana taana waan wadaynaa aha.
laakiin waa inuu ogaadaa axmed waa inaad noo doorataan dawlad eh, doorka dambe si aanu ballanqaadyadooda oo dhan aanu u fulino marka waayahay waayahay axmed eh, waxaan filayaa in eh, jawaabahaadii aad heshay eh, eh, eh, waxaan u gudbayaa eh, dhegeysto kale oo isagana eh, qadka telefoonka ku jira Eh, fadlan haddii aad imaqlayso eh, magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow kadibna u gudub eh, su-aasha aad doonayso inaad weydiiso eh, xildhibaanka
jacfarow magacii waxaa la lahaa nuurudiin moxamed waxaan joogaa toronto gaar ahaan waxaan deganahay northyo oo meesha laga soo doortay xildhibaanka way xil- xildhibaanka waxaan weydiin lahay khaasatan labadan beri waxaa ka jirta macalimiin yari oo ka jirta maaragtay iskoolaadka oo ardayda dhigato marka re- reeshooga ama saamiga kusoo aado ardayga iyo macalinka waxaa laga yaabaa eh, fasalka inay inay fadhiyaan eh, konton arday ama afartan arday oo hal macalin bes oo maaragtay oo oo maareynaya taasna macalinka waa ku adkaanaysaa inuu saxo eh, layliga ama assignmentka oo caruurta marka waxaan weydiinaya macalinka maxaa sababay oo macalinyarada iyo iyo macalimiinta oo shaqada oo laga istaajiyey oo maxaa sababay iyo inuu maaragtay oo il gooni ah ku fiiriyo maaragtay community-ga oo laga soo doortay eh, khaasatan eh, soomaalida waa dadka oo soo saaray oo maaragtay oo u dooday oo maaragtay u codeeyay khaasatan waa meesha oo communitigiis waay marka waxaa Way.
weydiin lahaa su-aashaas waay way Eh, su-aasha Mhm.
marka lama weydiin karaa ha ha ha soo da Ah, xildhibaan waxaa kale aan weydiin lahay maadaama la weydiiyey eh, waxaa laga yaabaa inaan maaragtay oo kharashka oo macal ah, oo la qaato eh, maxaa la lahaa mishaarka iyo iyo guriga inay maaragtay isku mid aheen marka waxaan weydiin lahay guriga oo qa- oo sii qaaliyo si ay maaragtay ay ku maareyn lahayen Wa- wa- su-aashan hadda dhegaystihii kaa horreeyey baa weydiiyey arrimaha eh, guryaha iyo iyo sicir bararka ku yimid eh, i- iibka iyo kirada guryaha marka wuu ka jawaabay su-aashaad hore buu kaaga jawaabaya qadka ku jir ee dhegeyso aad aad baad umahadsan tahay
Waa dhegeyste ka soo hadlaya xaafadda- xaafadda lagaa soo doortay.
arrin baaxad weyn dhibaato weyna ku haysa Eh, dadka degan xaafaddeena iyo dhammaan gobolka oo dhan arrintan saa la socotid eh, nimanka hadda wadanka ku habsaday iyaga ayaa u sababay inay maaragtay macalimiintii ay ka jaraan tiradii iskuullada dhigaysay macalimiin fara badan oo gaaray ilaa saddex kun oo macalin ayaa gobolka shaqa la-aan ay ku dhacday oo laga saaray shaqadii xirfadii ay yaqaaneen oo ay ugu ay jeclaayeen weliba oo ay waxbarayeen dhaliinta yaryar ee iskuullada dhigata taa marka waxa ah u sabab ah oo abuuray dhibkan aad hadda aynu ka hadlaysid ee ardaydii kalaaskiina ku bataan macalimiintiina shaqadii ku badato dadkiina ay yar- ay yaraadaan annagu waxaanu markaa aanu doonaynaa annagu waxaanu doonaynaa in kalaasku uu noqdo mid yar in macalimiinta la badiyo in curriculumku uu reflect gareeyo qowmiyadaha kala gedisan ee gobolka degan si ardayda iskuulka dhigata kalsoonidooda kor loo qaado si markaa maaragtay ay u noqdaan kuwo ma garanaysaye een- een kalsoonidii shaksiyadna dhisan aqoon hufanna hela macalimiintiina ay yihiin kuwo fara badan kalaaskuna uu noqdo mid yar arrinta maciishada waxaa abuuraya ee su-aasha labaad haddaan ka jawaabo Mhm.
si koobanna waxa weeyaan saa la socotid xaafadeena dadka degani waa dad aad iyo aad u shaqaysta waa dad runtii aad iyo aad een, sharciga u raaca waa dad ma garanaysaa runtii wadaniyiin wanaagsan ah aad bay u shaqeeyaan xaafadaheenu shaqooyinka o dhan way ka suuleen shaqooyinka o dhan lagama helo dadku meelo fog fog bay shaqooyin u raadsadaan shaqooyinka ay raadsanayaan waxay u baahan yihiin gawaari ay leeyihiin iyagu saa la socoto xaafadaha aan deganahay si gaara ayaa maaragtay eh, eh, lagu khasbaa inaynu bixino insurance eh, premium rate ka sarreeya xaafadaha kale oo dhan taasoo runtii aanan sababaynin in dadki ay miciishada ay awoodaan marka qofku uu bishii bixiyo toddoba boqol oo dollar insuranceka gaadhigiisa shan boqol oo dollar insuranceka gaadhigiisa miciishadii ma awoodi karayo kiradiina waa runtahay oo jirka ayay isku shareeray way sii adkaanaysaa dadku inay maaragtay aqalna iibsadaan kiraystaana laakiin waxaan u baahan nahay isbedel suuban oo toosan oo hufan oo dadka maaragtay gaadhsiiya dareenkoodana wax ka qabta dhibaatada jirtana wax ka xaliya taana waxay noqon doontaa uun marka annaku xisbigayagu uu dowladda noqdo si aanu markaa dhibaatooyinkaas oo way dhan way xal waad- aan uga helno waad mahadsan eh, ah, haddii eh, waa waan filayaa nuuraddiin inuu eh, jawaabta dhegaystay Eh, nuuraddiin waad maqashaa soo ma waa maqnayaa shukran waa waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay haddii aan eh, anigu ku weydiiyo eh, su-aal eh, xisbiga hadda talada haya eh, dadku waxay leeyihiin wuxuu u roon yahay dadka eh, qaxootiga ah eh, b- qaxooti cusub oo fara badan waatay kanada ku dhawaaqday inay qaadanayso eh, qaxootiga dibadda ka yimaada oo suuriya soomaaliya si wanaagsan buu usoo dhoweeyaa eh, dadka maraykanka uu diido oo sharciga uu u diido albaabada baa loo furay canada Eh, marka adinku maxaad u haysaan dadka qaxootiga waan ognahay soomaalidu inay immigrants yihiin intooda badan waa runta horta waa horta labaynu ukala saaraynaa midna waxa weeyaan shaqada gobolka oo dowladda gobolka oo dowladda ontario iyo shaqada dowladda dhexe dowladda dhexe waa runta iyadaa shaqo ku leh arrimaha socdaalka dadka waddanka imanaya iyo siday u imanayaan laakiin marka aad egto qoomiyadda soomaalida dowladda dhexe runtii waxay dhigtay caqabada culculus caqabadahaas waxaa ka mid a anigu waxaan ahay xildhibaan gobol laakiin dad badan oo qoomiyadeena ka tirsan sharciga waa lagu dhibaa waa lagu dhibaateeyaa badankooda hadday doonayeen inay sameeyaan group of five oo kale shan ka mid ah ay doonayeen inay sponsor u sameeyaan dadkooda oo ka maqan waxaa lagu xeelaa only qoomiyadda lagu xiro inay dadkaasi ay ka registeraysan yihiin high commission for refugeega ama hay-adda jimciyadda qurumaha ka dhacaysa ee qaxootiga u qaabilsan taas oo ah inay la kulmaan nin protection officer ah kaas oo markaas xaqiijinaya qofkaasi inuu qaxooti yahay inuusan ahayn laakiin dadka kale oo dhan laguma xiro taana way adkaanaysaa marka qof kasta oo qaxooti soomaaliya inuu ka haysto protection high commissionka for refugeega ama hay-adda jimciyadda qurumaha ka dhexaysa taasna waxay keenaysaa markaa in dhibaato gaar ah qoomiyadda soomaalida iyo kuwa qaaradda africa ka imanaya si gaara loogu hayo waa runtaa in prime ministerku inuu markii ugu horeysay la doortay uu soo dhaweeyey dad badan oo maaragtay qaxootigii kasoo cararaya syria laakiin haddaanu su-aal weydiino prime ministerka iyo dowladdiisu dad badanoo waxaa jira qoomiyadda soomaalidaha oo ku xayirnaa xuduudda jordan iyo ciraaq oo dagaaladii markaa ciraaq ka soo qaxay oo ilaa hadda xarir qaxooti ku jiro hal qof oo laga soo qaaday ma uu jiro meelay ku noqdaanna ma ay haystaa marka arrinta ku saabsan keenida maxaa sabab looga dhigay marka dadkaa in lasoo qaadi waayo dowladdaas ka haddana doorashay ku jiraan dabcan waa su-aalo loo baahan yahay dadka codaynaya inay su-aashaasi weydiiyaan laakiin su-aasha aniga itaala waxa weeye immigrationka oo dhan isku si dadka uma arkaan ma fahamtay waxaad arkaysaa maaragtay dadka caruur yaryar oo halkan iyagoo yar yimid oo la doonaya waddanka in laga celiyo oo qaarkood loo celiyo soomaaliya waxaa jira kaysinport cabdul cabdi cabdullaahi cilmi kuwan oo dhan waxay ahaayeen dhalinyaro yaryar oo qoomiyadda soomaalida ka tirsan oo gobolka nabiscoosha mid ka yimid mid ka yimid gobolka albeerta la doonayo in la celiyo iyo kuwo kaloo la celiyana way jiraan marka waa runtaa dadka qaarkood waa lasoo dhaweynayaa dadka qaarkoodna lama soo dhaweyn waayahay xildhibaan aad baad u mahadsan tahay waan kaaga mahad celinayaa wakhtigaaga adigaa mudan waad mahadsantahay
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan faysal xasan oo ka mid ah golaha baarlamanka gobolka ontario oo magaalada toronto oo soomaalida ugu badan waddankaasi kanada ay ku nool yihiin ay ku taallo xildhibaanku waxa uu ka tirsan yahay xisbiga mucaaradka ah ee n d p barnaamijka wicitaanka ayuu igala qaybgelaya dhegaystayaashana la soo xidhiiray waan u mahad celinayaa adinkuna dhegaystayaal waad mahadsantihiin tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay jacfar kukay weli wararka kanada ayaynu ku jirnaaye soomaalida magaalada hamilton gobolka ontario ee dalkaasi kanada ayaa markii ugu horreysay yeelanaya xarun u gaar ah ay uga arreensanayaan wax ka qabashada dhibaatooyinka iyo sida ay wadajiriska ka kaashan lahaayeen horumarinta arrimaha waxbarashada caafimaadka iyo talasiinta dhallinyarada wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji oo booqday magaaladaasi ayaa warka noo soo diray magaalada hamilton ee gobolka ontario waxay magaaladan toronto u jirtaa qiyaas ahaan kow iyo lixdan kilomitir waxay ka mid tahay magaalooyinka ay degan yihiin kumanaanka soomaalida ee dalkan kanada laakiin si la mid ah soomaalida magaaladan toronto ma lahan xarumo badan oo ay maamulaan dad soomaali ah oo ka shaqeeya arrimaha bulshada gaar ahaan caawinaada sida waxbarashada arrimaha socdaalka iyo talasiinta dhanka caafimaadka maanta ayaa markii ugu horreysay waxaa magaaladaasi hamilton laga furay xaruntii ugu horreysay oo ay yeelanayaan soomaalida hamilton kaasoo ay isugu imaanayaan si ay uga hadlaan dhibaatooyinka islamarkaana ay uga wada shaqeeyaan horumarkooda waa kan maxamed cali qase oo ah guddoomiyaha xarunta cusub soomaalida degan magaalada hamilton waxay gaarayaan ilaa toban kun oo qoys dadkaas oon hore u haysan wax adeegiyo bulshada kuwaasoo u doora jiray adeegyada dadad kale oo ajaanib ah oo aan afkooda oqoon oo aada ay dhibaato warmutaan waxaa hadda ilaahay noo suurageliyey inaan furno community weyn oo mataqaanaa la magacbaxay somali community in hamilton kaas oo u qaban doona adeegyo aada u fara badan waxay ka kaaftoomayaan adeegyadii ay u doono jireen dadadka ajaanibta oo aan soomaalida ahayn oo aan ku hadlin luqado luuqadanada hadda falilahi alxamdu waxaan helnay dadku hadlaya waxaan u diyaarinay luuqadda soomaaliga oo ka caawi doona wax kasta oo ay u baahdaan soomaalida qaar ee magaalada hamilton ayaa caqabado kala kulmi jiray adeegyada gaar ahaan marka ay timaado dhanka luuqadda maadaama ay caawinaad u doonan jireen xarumo ay maamulaan dad ajanabi ah oo ah kuwa u shaqeeya bulshooyinkooda balse helidda adeeg ay bixiyaan dad soomaali ah ayaa waalidiintu waxay u arkaan fursad muhiim ah sida ay aaminsan tahay shamse maxamed cilmi bismillahi raxmaan raxiim magaalada hamilton aada ayay muhiim ugu tahay inaan ka helno xarun sidaan oo kale toole ah sababtay tahay waalidiintu waxay ku dhiban yihiin afka luuqadii ingiriisiga ahaa waxay ku dhiban yihiin dhaqankii xataa kanadiankii waxay rabaan meelay iyaga ay maaragtay ay ku degan yihiin say rabaan wax ugu sheegan karaan say rabaan wax uga dacwoon karaan inay helaan qof afkiis fahmaya qof dabeecadii meeshaan fahmaya inay helaan islamarkaasaytana caruurtana waxay ugu fiican tahay in ay iyagana helaan xarun ay isugu yimaadaan oo maaragtay ayagana markaaseeto ilaaha dhib ka badbaadin kare dhib uun uun ay ka badbaadaan si ay isugu kulmaan meel lagu kulmana aan yeelanno walow hamilton aysan la mid ahayn toronto marka ay timaado dilalka dhallinyarada haddana lama dhihi karo dhibaatooyinkaasi waa ay ka badbaaday sidaa darteed ayay dhallinyaradu u arkaan inay fursad u tahay helidda xarun ay isugu yimaadaan si ay ugu mashquulaan dhibaatooyinkaasi waa kan xasan ibraahim xaruntan waa xarun aada muhiim u ah waxayna muhiim u tahay dhallinyaradeena ku nool khaasatan magaalada hamilton waad ogtihiin toronto dilal badana ka dhacay laakiin ma doonin waxa toronto ka dhacay inay hamilton ay ka dhacaan maxaa yeelay meeshaan waxaan rabnaa inay noqoto meel tusaale aada wanaagsan dhallinyarada inaan ku badbaadino mustaqbalkooda aan isku xirno dhallinyaradii waxaad moodaa xagga dhaqanka xogaa yar in laga daliiray taasna wax kale ma keen because societyga aan ku noolnahay ayaa waxaa society aan societygan ahayn waxaan aaminsanahay dhallinyaradeena haddii helaan yacni caawinaad iyo wax wanaagsan in dilalkaas u yaraanayo oo magaaladan ay noqonayso magaalo lagu daydo ee dhallinyaradaas kalena anagana noo imaanayan ayaga naftarkooda xataa caawinaadda sibcaan u helaan soomaalida ayaa lagu tiriyaa dadyooga ku cusub dalkan ee qarsada cudurada ku dhaca dhimirka balse hoode cabdi oo xarunta soomaalida hamilton arrinkaasi u qaabilsan ayaa aaminsan in loo baahan yahay wacyigelin la xiriirta arrinkan xaruntan waxay ugu fiican tahay dadkeena soomaalida ah inaka ma ma rumaysnin cudurada maskaxda traamooyin badan baana soo gaaray maaragtay waqti badan ayaynu yacni tabaalaysnayn dhibaatooyin badan baana soo maray caruurteena halka kan waxa weeye discrimination iyo wax kastay face garaynayaan haddana ma raadsano caawimo si maaragtay qof ka caawiya caruurtii waxaa la yirahda anxiety depression maaragtay addiction wax kasto cudur kastoo wadanka ka jira inakana wuu ina taabtay hase ahaato waan ka dhuumanaa waayo waxaynu u naqanaa waa taabuu qofka shaydaan baa gala baynu leenahay jin baa galay halaga maaragtay halaga qur-aan ha lagu akhriyo marka meeshan waxay muhiim u tahay anigoo kale volonteer baan ku sameynayaa waqtigayga inaan isu keeno dhalinyarta dadka waaweyn waxay rumaysan yihiin waa adag tahay in laga bedelo laakiin dhalinyarteena soo koraysa inaan soo jiidano oon isu keenno oon maaragtay kala hadalno cuduradaas soomaalida hamilton ayaa yeelanaya xarun ay isugu yimaadaan xilli ay fooda inugu soo hayso doorashooyinka federaalka oo dhici doona bisha oktoobar ee sanadkan waxayna ii sheegeen in barnaamijyadoodu ay ka mid tahay in soomaalida lagu wacyigeliyo inay dhiibtaan cododkooda oo ay siiyaan cid ay u arkaan inay ka shaqaynayso horumarkooda xuseen nuur xaaji v o a toronto
magaalada adisababah ee dalka etoobiya waxaa shalay lagu soo gabagabeeyey shir looga hadlayey habka loo mari doono shidaalka soomaaliya maadaama dalka uu yahay heer federaal xilligan shidaalka laga rajo qabo inay soomaaliya soo saarto ayaa looga hadlay sharikadaha shidaalka ah ee lala gelayo heshiiska iyo sidoo kale habka iibgeyntiisa sida uu noqon karo warbixintanna waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka ee soomaaliya maxamuud cabdulqaadir hilaal ayaa u warramay sahre cabdi axmed kadib markii shirkaasi uu soo gabagaboobay kulankani wuxuu ahaa kulan aada muhim u ah macno weyna sameynayo bahda khayraadka gaar ahaan bahda shidaalka ka shaqeysa faa'iidooyinka iyo in laga wada hadlo maamulka iyo habka loo wajahayo iyo wadiiqooyinka wadooyinka ugu saxsan wadanka soomaaliya maadaama uu yahay wadan federaal ah wadamada caalamka federaalka ah oo saliidka soo saaray siday u wajaheen in cashiro laiska weydiiyo qaabkay usoo saareen wadamada kale ee ee ka agdadow ee sistamyada kala duwan ee dawladeed leh talooyin in la iska weydiiyo soomaaliya ay tala iskaga imaado laga tashto wax la iska yiraahdo khuburo caalami ana talooyinkooda la dhegeysto inahaasu ku saabsanaayo ugu muhiimsanayd intaa ogahay waat waa tahay si wanaagsan oo jawi wanaagsan buu kusoo dhamaaday isafgarada yaa ka qayb galay maamul goboleedyada iyo ma ka qayb galeen dhinacyada soomaaliya mase dowladda iyo waxa uunu ahaa shirkado mid u dhexeeyey marka horeba shirkan sida loogu talagalay wuxuu ahaa in soomaaliya o dhan isu imaado heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxaa ka qayb galay wasaaradda iyadoo qaban qaadisa shirkan waxaa ka qayb galay dhammaan hay-adaha wadaagta la-a ee wasaaradan shaqada ay hayso oo ay ku jiraan hay-adaha xoog xooga badan wasaaradda maaliyadda iyo wasaarado badan ku jiraan sidoo kale waxaa kasoo qeyb galay dowlad dowladda federaalka dowladda dowlad goboleedda xubinta ka ah xubnaha ka ah ayaa kasoo qeyb galay waxaa kaloo kasoo qeyb galay oo in la xuso u baahan huuro caalami ah oo ay kamid yihiin wadamada ku horumaray saliidda soo saarideeda iyo maareynteeda iyo kafaa'ideysigeeda sida uguwada ugu ugu wanaagsan sida ugu wanaagsan caalamka hogaamiyana sectorkan isaga iyo iyo iyo iyo iyo faracaan kafaa'ideysigeeda waa wadanka norway waayahay marka maxaa si gaara norway oo keliya uga qayb gashay micnaha ah haddaad noo fasirto ma shirkadahay leeyihiin oo soomaaliya shidaal qodistii waxyaabahaas ka sameyn doona mase
annaga unbaa kaga faa'iidaysanaynay tala ahaan inay tala naga siiyaan norway wadan horumarsan weeye xagga saliidda ma ma aqaan hadda in dadku wada og yihiin laakiin wadankan norway waa wadamada ugu horeeya iyuu kamid yahay saliidda soo saarideeda iyo iyo management iyo maamulkeeda iyo kafaa'ideysigeeda ayadaana hogaanka caalamka hogaan xagga ka shaqeynta arrimahan ayaa ugu horeeyo e annagu tala ahaan iyo inay tala naga siiyaan unbaan u dooranay maadaama ay ugu fiican yihiin wax shirkado kuwada ah ama arrima aan aan ka lahayn oo inaan ayaga aan u samayno wax goonia ma ahayn laakiin inayn shaqaalaha iyo shaqaalaha dawladda soomaaliya meel kasta iyo heer walba ay joogaan in la dhegeysto la tababaro aqoon ahaan ay diyaarin karaan waa u gudbinay laakiin waa waxay ayaga ka fakari karaan laakiin horta waxaa loo baahan yahay inay noo sheegaan talooyin fiican na siiyaan qaabkaan diyaar garoodeyna noo sharxaan waana noo sharxeen si wanaagsan oo wanaagsan bay noogu hagar baxeen wadan u baahan ma ahan lugooyo iyo iyo iyo iyo iyo waxyaalaha laga filan karo ma ahan laakiin si wanaagsan oo furan oo aada iyo aada u sarreysay noogu warameen sidoo kaleeto wax hadee loo wada dheeyahay oo furan oo dadkii bahdan ku jiray wadan ay xildhibaano xitaa ku jiraan golaha shacabka iyo aqalka sarka joogaan bay ahayd wax maxay ahayday la wada og yahayoo say sida u sharxaayaan iyo talooyin iyo iyo ay ka hadlayaan ayadoo wax macno leh ayadoo arrin ma ahayn arrin qarsoodi a ma ahayn waayahay waa gartay bal waxaad iga warantaa muddo dhan ayaa shidaalka soomaaliya la hadal hayaa maxay tahay ilaa iyo haatan tallaabooyinka aad qaadeen ee u diyaargaroobidda hadday noqoto shidaal in laga baaro soomaaliya meelaha waktigan lasley wuu ku jiraa soo saaristiisa iyo wixii la halmaamay ilaa iyo haatan maxaad qabateen
su-aal fiican waaye oo hadda intii aan joognay wasaarta shaqadii soo socotay maalin heer badneed bay maraysay laakiin shaqadii ugu xooga badnayd annaga intii aan joognay baan qabanay labadii sano iyo bar wixii aan qabanay waxay ahaayeen tilaabooyin soo dedejinaya in laga faaidaysto shidaalka waxaa ugu muhiimsan waxay ahayd in la diyaariyo horta inta aan lasoo saarin sidee soomaaliya ay ugu heshiisaa waana la saxeexay ko labo in la akriyo la aruuriyo xogta shidaalka oo shirkadihii hayay iyo shirkadihii dawladii nagu horreysay iyo iyo shirkadihii iyo shaksiyaadkii iyo dawladihii hayoo dhan xogtoodii ay hayeen xogtii shidaalkii soomaaliya ay hayeen la aruuriyo la ogaado la kontaroolo oo la hubiyo ilaa haddana gacan ammaana ku jiro dawladda federaalka ay ka shaqaysay waa ogtahay shirar shirar waaweyn baa la qabtay london wixii lagu qabtay in la caqriyo waddanka inuu shidaal leeyahay oo ilaa hadda inta laisla qaaday laisla qaatay waddanka inuu shidaal leeyahay la caddeeyey taasaa wax weyn bay ahayd sharciga shidaalka oo meel gabaagabaa marayo oo digwoodis lagu sameeyey labada kun iyo sideedii nooc ee ahaa oo la waafajiyay hamaanka federaalka ayaa kamid ah
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka ee soomaaliya maxamuud cabdulqaadir hilaal oo u warramayey sahre cabdi axmed halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal deegaano badan oo ka tirsan gobolka gedo gaar ahaan deegaanada webiga ka fog ayaa waxaa ka jira abaaro keenay in xoolaha qaarkii ay dhintaan odayada dhaqanka ayaa dowladda soomaaliya hay-adaha gargaarka ugu baaqay in kaalmo lala soo gaadho haddaba heerka abaartu la eg tahay iyo deegaanada ay ka jirto ayaa waxaan ka waraystay cabdirashiid bilaxandulle oo ka mid a odayada dhaqanka ee gobolka gedo
deegaanada waa gobolkao dhan weere gobolka meel kasta waxaba u darnaayeen kuwa la yidhaahdo daawo iyo dhulaxawadelo iyo gobolka garbaari ceelwa iyo buurroga baa aada u daran baar waa lamid yahay miyiga miyiga laftiisa yaqaana waxyeelamada gobolkaas oo dhan abaar baa ku dhifatay roobka sankan ku yaraa waan gartay marka khasaaraha bal haddaad nooga warrantid dhinaca beeraha iyo xoolaha soo gaadhay waxa weeye miyiga laftiisa wuu biyeray waana xilliga xagaaga oo lareebay miyiga buuxa marka miyiga wuxuu u dhow biyuway helayaan laakiin wixii ka fog ceelashii biyin ma leh biyuhu waxay noqdeen qarar ceelashi waa da-san yihiin marka meelo badan waxa weye bidhamt baa laga bilaabay wixii ay dadka awoodi kareen laakiin waxay ka hagi karaan ma ahan waa sanadkan roobka aada ugu yaraa gobolka jubbooyinka hadda marka yihaahdo isku ximada ma ahayn gobolka geed sanadkan roob ma helin marka xoolihii hadda dhimashay bilaabeen sida warmacinta ama hadda ku helin meel kasta ma aroori karaan baad male marka haddii dadka xoolo dhaqatada mar haddii xoolihii ay liibtaan ama ay ka dhaqanaan in laftooda noloshooda arihii way gelaysaa waxaweye xaaladaas gacantii ka baxaysaa haddii aan jilna degdeg aana la helin waan gartay gobolka goormaa abaar ugu dambeysay tan hadda bilaabatay ka hor gobolka run ahaantii sanadka hore xataa saa roob uguma badneen laakiin sanadka hore saan wuu dhaamay marka cows oo maxay aheede ama qashin kayd ma jirin sanadkana aada buu roobka u yaraa marka hadee meeshadeertaa waxaaweye waxaan codsanaynaa saraabiintii haddaan nahay jubbaland ama gobolka geeda kasoo jeeday in soomaalida wax gargaari jirtay ama gudaha soomaaliya ha joogan ama dibadda ha joogan inay maaragtay dadkaasi gacan ujigaan waa dad soomaaliyeed sidoo kale wasaaradda maxaa gargaarka iyo musiibooyinka dowladda federaalka inay gacan ka geysato oo hay-adaha samafalka halka ay jirto ama iyaga laftooda ay jiddi wasaaradaas jiddi u jirto dabka halkaa ka jira marka arrintaas marka waa arrin jidna u baahan
weli xidhiir ma la sameyseen dowladda federaalka ee soomaaliya wallahi haddee anagu wasaaradda intaana gargaarka musiibooyinka ana codsi u jeedin nimana agaasimayaal baan akhbaarka gaarsiinay wax cad oo hadda oo jawaab aan ka hayno ma lahan marka ayaga laftooda jawaab baan ka sugeynaa mar kalena inaan ku noqono waan jecelnahay marka halkaasi abaar gacan baa ku jirta oo u baahan in gacan laga geysto haddii ay noqon lahayd dowladda federaalka haddii ay noqon lahayd hay-adaha samafalka iyo mataqaana di-amka iyo dowladda federaalkaba wixii maaragtay ay ka geysan karaan gobolkaas dhibaatada haysata waxa weye waa arrin maaragtay loo baahan yahay in jurma jurma degdeg laga galo sidoo kale soomaalida qurbaha joogta iyo kuwa gudahaba ee ganacsatada oo weligeedba soomaaliya markii dhib uu qabsada caawin jiray lafaantooda waxaan rabnaa halkaas inay gacan ka geystaan marka waa abaar ba-an haddii aan la helin maxay ahayd in arrintaa loo gurmado waxaan cabsiweyn ka qabnaa inay tala gacan kaga fakarto
kaasi wuxuu ahaa cabdirashiid bile xandulle oo ka mid odayda dhaqanka ee gobolka gedo oo ka warramayey abaaro ku soo cusboonaaday gobolkaasi weli waxaad naga dhegeysanaysaan v o a washington haatan waxaa stuudiyaha nagu soo biiray wariyeenna cabdiqaadir samakaaba cabdiqaadir marka hore soo dhowow marka xiga wararkii ciyaaraha kuwoodii ugu duurka roona
aad baa u mahadsan tahay sandheere haddii aan ku horumarno kooxda kubadda cagta inter milan ee dalka talyaaniga ayaa halkeedii ka sii wadata guulihii boqolkiiba boqol ahaa ay ka gaaraysay horyaalka sereeda kadib markii ay guul fudud ka gaartay kooxda samdoria oo saddex gool iyo gool ay kaga badiyeen inter milan oo badisay dhammaan lixdii kulan oo ay soo ciyaartay tani intii uu furmay horyaalka talyaaniga ayaa urursatay siddeed iyo toban dhibcood alexis sanchez oo amaah kula jooga kooxda inter milan oo kulankiisii ugu horreeyey ee lagu soo bilaabo u saftay kooxdiisa cusub ayaa hal gool oo ka mid ah goolashii ay ku badiyeen u dhaliyey ka hor intaan calaamadda casaanka ah loo taagin kulankiisii xalay ciyaaryahanka reer urugway ee mushaarka qaaliga ah qaata ayaa kooxda inter milan waxa ay ka soo amaahatay kooxda manchester united oo uu aad ugu soo dhibtooday islamarkaana uu ku guuldaraystay inuu helo qaab ciyaareedkiisii uu ku soo qaatay kooxda barcelona iyo arsenal isagoo xillina noqday mid ka mid a gooldhaliyaasha ugu halista badan horyaalada yurub iyo kooba amerika alexis oo haystay kaarka huruudka ee digniinta ayaa kii labaad oo casaan isku beddelay loo taagay kadib markii sanchez uu ku sibxaday diilinta siddeed iyo tobnaad laakiin garsoorihii ciyaarta jambolo calvaresa oo u cuskaday xeerka ciqaabta qofkii si olokaca isugu tuura xerada siddeed iyo tobnaad isagoo raadinaya rigoore qiyaamo ah ayaa calaamadii labaad ee hurdiga oo uu casaanka la socda u taagay alexis sanchez ciyaartana dibadda oga saaray sidoo kale kooxda inter milan oo sannadkan isxoojin dhanka weerarka ah ku jirta ayaa horay ula soo wareegtay romelo lukaku oo sanchez ay isku koox ahaayeen lukaku ayaana isaga aan ku soo bandhigin garoonka oltraford gooldhalintii lagu yaqiinay taas oo keentay inuu heli waayo kalsoonida macallin oliganar solsha kuna dhalisay inuu isaga tago kooxda manchester united kooxda inter milan hadda waxaa ku soo xigta kooxda iska yeelatay horyaalka talyaaniga ee yuventus oo siddeeddii sano ee lasoo dhaafay si xiriir ah ugu soo guulaysanaysay horyaalka talyaaniga kooxda marwada duqda lagu naaneyso ee yuve oo xalay laba gool iyo eber ku garaacday kooxda kale ee isbaal ayaa hadda haysata lix iyo toban dhibcood lixdii kulan ee ay soo ciyaartay inkastoo uu bilow yahay horyaalka talyaaniga islamarkaana la soo ciyaaray lix kulan oo keliya ayaa haddana kooxda inter milan waxa ay u muuqataa tartamo dhab ah oo xifiltan adag la geli doonta kooxda yuventus oo loo tiriyo milkiilayaasha seere'ada talyaaniga kadib markii la waayey koox ka faramaroojisa siddeeddii sano ee lasoo dhaafay gacan ku-haynta skudeto oo ay sannad walba ku tartamaan labaatan kooxood kaalinta saddexaad waxaa ku jirta kooxda atlanta oo urursatay saddex iyo toban dhibcood halka naaboli ay soo fadhido kaalinta afraad ayna haysato laba iyo toban dhibcood inter milan iyo tababare konte ayaa hadda ah kooxda keliya ee badisay dhammaan kulamadii ay ciyaartay oo uu ku jiro kulanka adag ee milano derbi oo ay isaga hor yimaadaan kooxda ay isku magaalada yihiin ee a c milan wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa
aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir samakaab iyo wararkii cayaaraha ayaad maqlayseen haatanna aynigaaga ruux leh adduunyada ma joogo afar iyo tobankana in yar kuuma dheera ardoy codka fanaanka cabdi cali bacalwaan
duduka asluu badan adduunyada ma joogo aynigaaga tiriyo afarta iyo tobanka inyari kuma dheeri cardo waxaadiga abaartay ubogii wadnaha iyo samabada agtoodiyo ardaaga u dhaaxeeyey ardo waxadiga abaartay gogogii wadnahayo samabada agtoodiyo ardaaga u dhaaxeeyey ardo erigo'an aygagaa dhaqaaqine erigo'an aygagaa dhaqaaqine erigo'an aygagaa dhaqaaqine erigo'an aygagaa dhaqaaqine abal dhigatoo dumarkana caadigo uguure abal dhigatoo dumarkana caadigo uguure gudubka amaan badan ama lagu agdhigayo ur laguma qaadin adi kama dhaqaaqin gacma kama adeegi ardo gudubka amaan badan ama lagu agdhigayo ur laguma qaadin adi kama dhaqaaqin gacma kama adeegi ardo waxaad aqalku leedahay eebadu ku mudan tahay adhaxda iyo feeraha iliinka u dhaaxeeyey cardo waxaad aqalku leedahay eebadu ku mudan tahay adhaxda iyo feeraha iliinka u dhaaxeeyey cardo
heestaasi ardo oo aan filaya inaad si weyn uga wada hesheen iyo fanaanka cabdi cali bacalwaan ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a intaan mar kale kulmayno aniga maxamed cabdi sandheere iyo dhinaca soo saarista uu lahaa bashiir abikar waxaan idin leenahay sidaasiyo nabadgelyo abaldhigatoo dumarkana adigo ugu